halkani waa washington lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa salaasa sagaal iyo labaatanka bisha maarj labada kun iyo lix iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa lixdii iyo barhkii subaxnimo halka ay washingtonna ka tahay koob iyo tobankii iyo barhkii habeennimo idaacadda waxaa wada jir idinku daadiinaya sahre ciidla nuur iyo cabdicasiis xuseen cusmaan
qodobadan idaacadda subaxnimo idinku hayna waxaa ka mid a dowladda maraykanka oo maanta maxkamad ku taalla gobolka minnesota u gudbinaysa mooshin shaqada looga joojinaya sharciyaqaano u doodaya wiil soomaaliya kadib markii mid ka mida sharciyaqaanadaasi oo imaamka ah masaajid minnesota ku yaalla lagu eedeeyey inuu jeediyey khudbada jihaadka ku saabsan balse sheekhaasi ayaa arrintaasi beeninaya jihaad oo sheekh xasan jaamici oo a'immada ka mid ah meel aan ku qoray ama aan ku dhahay dadka laynteedu inay jihaad tahay waa siyaasad isla markaasna ay ka dambayso dowladda dhexe ee maraykanka markii aan diiday in aan ka mid noqdo mashruuca ay wadaan oo pilot project la yidhaahdo
waxaa kale oo aad maqli doontaan toddoba nin oo soomaaliya oo bircadbadeednimo loo haysto oo maanta la soo taagaya maxkamad ku taalla magaalada baris aqalka koongareeska iyo weliba aqalka cad ee magaaladan washington oo shalay muddo kooban la xidhay kadib markii nin hubaysan uu rasaas ku furay aqalka koongareeska maraykanka qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
ra-iisul wasaaraha dalka bakistan nawaas shariif ayaa wacad ku maray inuu xoojin doono ololaha ka dhanka argagixisada kadib markii weerar ismiidaamina oo dhimasho badan dhaliyey uu xaddii ka dhacay magaalada lahoor ee bariga dalkaasi kaasoo lala beegsaday dad masiixiyiina weerarkaasi waxaa ku dhintay labayo toddobaatan qof oo soddon ka mid ay caruur ahaayeen halka saddex boqol oo kalena ay ku dhaawacmeen nawaas shariif ayaa khudbad uu telefishan ka jeediyey wuxuu sheegay inay cagta marin doonaan argagixisada waxaa kaloo uu sheegay inay og yihiin in argagixisadu ay si naflacaarinimo ah u beegsadaan goobaha dadka jilicsan ay isugu yimaadaan halkaasina ay ku dilaan dad aan waxba galabsan wasaaradda cadaaladda maraykanka ayaa isniintii shalayto sheegtay inay heleen xogtii ku kaydsanayd telefoonka gacanta ee iphone-ka ahaa ee uu isticmaali jiray ninkii ku lugta lahaa toogashadii dadka badani ku dhinteen magaalada san brandino ee gobolka californiya dhammaadkii sanadkii hore waxaanay mas-uuliyiintu sheegeen inaanay wax caawimo ah ka helin shirkadda apple furitaanka xogta telefoonkaasi dowladda ayaa macluumaadka telefoonkaasi u rabtay in ay u sahlanaato baaritaanka loogu jiray weerarkii afar iyo tobanka qof ay ku dhinteen magaaladaasi
wararkaasina waxaad kala socoteen laantaaf soomaaliga idaacadda v o a subax wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay dowladda maraykanka ayaa maanta maxkamad ku taalla gobolka minnesota waxay u gudbinaysaa mooshin shaqada looga joojinayo qareennada iyo sharciyaqaano u dooda wiil soomaali ah oo lagu magacaabo maxamed faarax oo loo haysto kiis ku saabsan inuu ku biirayay kooxda daacish dacwada ogayaasha dowladda dhexe ayaa sheegay in la hayo caddaymo muujinaya in imaam xasan jaamici oo ka mid a sharciyaqaanada kiiskan difaacaya uu jeediyey khudbado jihaadka la xidhiidha laakiin sheekh jaamici ayaa eedeyntaasi iska fogeeyey kuna tilmaamay arrimo siyaasadeed oo ay dowladda maraykanku ka dambayso khadka taleefonka ee magaalada gobolka minnesota ayaan kula xiriiray sheekh jaamici waxaana weydiiyey bal mooshinka maanta la gudbinayo mooshinka waxaa soo gudbiyey ama dacwada waxaa soo gudbiyey dowladda maraykanka iyadoo markaasi ay maaragtay ay leedahay waxaan rabnaa maxkamadda ama qaadiga casekan dhegaysanayo in saddex qof muraad maxamuud oo nin aslahaan ciraaqi ah laakiin oo sharci yaqaan ah iyo patrick waneri oo isagana nin aslahaan africa kasoo jeeda oo muslim maahan laakiin waa sharci yaqaan iyo aniga oo sheekh xasan ah in bisha sagaal labaatanka march oo brita ah kayskan howshiisa na laga joojiyo iyadoo ay tuhmayaan in aniga oo ka mid ah dadka wax ka difaacayo wiilkaasi maxamed faarax inaan ka hadlo jihaadka waa gartay marka ma ka hadashay sheekh jaamici adigoo arrintan ku saabsan jihaadka jihaadka waa qayb ka mid a islaamka jihaadkaad ka hadashay dambiile qofka kuma kuma noqonayo xag ilaahay iyo xag sharci xitaa sharciga maraykanka marka qoladan jihaadu ka hadlay hadday dhahaan jihaadku waa ka hadlay laakiin sidii ilaahay uu u rabaya uga hadlay oo ilaahay u raali ku noqonayay taasna qofka hadduu bedelo diintu ka baxaya marka taas aniga ma sameynayo jihaadyada qaarkooda dadka ay ku dhawaaqayaan waa jihaad taas aniga si bareeraan u sheegay waxaan dhahay qof masaakiin ah in la laayo ama laysku qarxiyo jihaad ma ahan waxaan ka qayb galay boqol iyo lixdan soomaali culumo ah oo lagu shiriyey september labada kun iyo saddex iyo toban muqdisho shan shan maalmood shir u fadhiyey ayaan ka mid ahaa oo soo saaray fatwo ah al-shabaab ficladeeda oo dadka ay ku laynayso masaakiinta in diinta aan shaqo ku lahayn jihaadna uusan ahayn marka aniga shaksiyan iyo culummo badan ba waxaan aaminsannahay waxaan loo yaqaano violent extremism inuusan islaamka waxba uusan ku lahayn oo af soomaaliya loola jeedo xag jirka gacanka hadalka oo dadka lagu laynayo oo laysku qarxinayo islaam shaqa kuma lahan wata marka maxay ka wadaan marka iyagu jihaadkan ay leeyihiin taas in iyaga soo saaraan waayo taas in iyaga ka hadlaan waayo waxaan rabnaa inay caddeeman keenaan jihaad oo sheekh xasan jaamici oo a'imada ka mid ah oo daraasaadka islaamka ilaa p h d aan ku haysto meel aan ku qoray ama aan ku dhahay dadka laynteedu inay jihaad tahay waa siyaasad isla markaasna ay ka dambayso dowladda dhexe ee maraykanka markii aan diiday in aan ka mid noqdo mashruuca ay wadaan oo pilot project la yiraahdo mashruucaasna waxbaan ku diidnay oo dad muslimiinta boqol kiiba sagaashanaa diiday waa tahay marka maxaa ku soo beegay marka waktigan in in in adiga lasoo gudbiyo dowladda dhexe ay tiraahdo waxaanu haynaa cadeymo muujinaya inuu sheekh xasan jaamici uu khudbado jihaada jeedinayo waktigan maxaa ku soo beegay
ani hadda ay weydiisayd waxaa kusoo beegay waxaan haynaa cadeymo fara badan oo sugayo wiilashan guud ahaan iyo wiilkaasi maxamed in marnaba aysan u socon dad inay dhibaan ama maaragtay shacabka maraykanka ha ahaadeen ama dad kale ha ahaadeen cadeemahaasi muujintooda waxaa ka hor waxay ka hor imaanaysaa dowladda waxay rabtay shacabka inay maqlaan oo ah dadkan inay argagixiso yihiin marka wiilashan anaga waxaan aaminsan argagixiso inaysan ahayn aysan u socon in shacabka maraykankana inay waxyeela yeeleeyaan shacab kale oo meel kale oo deganna inay waxyeeleeyaan oo inasante ah cadeemahaasi aan hayno waxaa laga yaabaa inay dhibsadeen oo cadeemaha ugu xoog badan ama tiamka ugu xoog badanna waa saddexdeeni ta waayo qolooyinka kale oo dhan hal hal sharci yaqaan ayaa kiiska hayo marka marka waa waxaad dhihi kartaa waa dagaal siyaasadeed oo loo bedelayo dagaal qaanuuni ah waa tahay laakiin dagaalkaasi siyaasadeed kasakow sheekh jaamici waxaa jira inaad ka mid tahay culimo iyo dad diidan barnaamijka c v e loo yaqaano oo ah barnaamij ay dowladda maraykanku ka hirgelisay magaalooyin dhowr ah oo lagula dagaalamaya xagjirnimada ma laysla xiriirin karaa diidmadaadaas iyo arrintan
taasna way qeyb ka tahay sababtoo ah annaga mabda ahaan in xagjirka gacanka hadalka ah oo maaragtay lala dagaalamo oo laga hortago taas ma diidani sababtoo ah diinta aan ogoleynba wax alla waxay diinta aysan ogoleyn annagana ma ogolin laakiin waad fahmi kartaa boqol kiiba sagaashan culummada gobolka ah markay dhahaan mashruucan ma rabno sababtoo koraa laga keenay waxaana ku dhex khaldan wax la yidhaahdo basaasnimo marka haddii ay kor laga keenay basaasnimona aan tuhmayn inay ku khaldan tahay waxaan dhahnay anaga qaabka aan u aragno community ahaan aan ula dagaalamaynaa xag jirka gacanka hadalka ah waana samaynaynay ilaa hadda masaajid lagu hayo ma jiro waa tahay marka muxuu noqonaya marka kiiska wiilka maxamed faarax ee aada idinku difaacaysaan marka ma istaagayaa inta mooshinkan maanta laydinka gudbinaya uu soconayo jaajka weli ma xukumin in keiska aan joojino laakiin wuxuu ogolaaday in la xareeyo dacwad keiskaasi inaan ka shaqeynana laga joojinayo marka la dhegeysanayo waxaa la dhegeysanaya labada dhinac iyagana waxay wataan ay keenayaan marka keiskan dhamaadka ku dhow in aan la joojin ayaan rabnaa inaan codsano waxa la sheegayana inaysan run ahayn oo waxba aysan ka jirin cid kasta oo wax soo oogtina waxaan ka rabnaa haddayman marka iyagana aragna waxay meesha keenaan rajadiinu marka intay laagtayna mooshinkan laydinka gudbinaya idinka anaga inaad ku guulaysataan hadday cadaalad jirto waxaan aaminsanay inaan guulaysanayno hadday cadaalad cadaalad daro jirtana waxaa laga yaabaa in oo ay maaragtay dhinaca kale laga yaabo in oo jaajka u dhegeysto hadduu dhegeystona waxaa laga yaabaa inaan markaasi rafcaan inaan ka qaadano go-aanka jaashka waa tahay ugu dambeyntii sheekh jaamici bishii febraayo ee sanadkan waxaa lagaa joojiyey oo lagaa reebay koox muslimiina iyo jaaliyadda ka tirsan oo booqan lahayd garoonka diyaaradaha ee magaalada minneabolis dadka gobolku waxay ii sheegeen inaad ka mid tahay culimmada gobolka ee doorka fiican ciyaara balse dad badan waxay kugu dhaliilaan sheekh jaamiciyo inaad jeceshahay inaad mar kasta arrimaha controfershialka ah ama muranada ah ku dhex jirtid maxaad dhaliilahaasi laguu soo jeedinayo uga jawaabi lahayd wallaahi aniga waxaan la saftaa xaqa marka qofka oo xaqa controversial u arko jawaab uma hayo sababtoo ah markaad daaci tahay oo imaam ah tahay oo ilaahay ku baray kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabiga calai salaam waxaa ku saaran mas-uuliyad ka duwan mas-uuliyad dadka kale marka walaalaha i dhaliilaayo waxaan rajeynaya in sharciga waddanka ay bartaan number two waxaan kaloo rajeynayaa inay xaqa la saftaan si oo soomaalida dhibka haysta aan ugu dulqaadno kaasi wuxuu ahaa imaam xasan jaamici oo isagoo ku sugan gobolka minnesoto khadka telefoonka ugu warramay cabdicasiis xuseen cismaan
dalka faransiiska waxaa maanta oo salaasaha maxkamad lasoo taagayaa toddoba qof oo soomaaliya oo burcadbadeednimo loo haysto kuwaasoo lala xiriirinayo afduubkii dooni faransiisku lahaa oo sannadkii labadii lagu afduubtay biyaha gacanka cadmeed sahre ciidle ayaa warbixintan inoo haysa toddobadan qof ee soomaalida ah ee looga shakisan yahay burcadbadeednimada ayaa waxaa lagu eedeeyey inay dileen ninkii doonidaasi saarnaa sidoo kalena afduubteen xaaskiisii oo iyada markii dambe laga soo badbaadiyey toddobada qof ayaa da'doodu u dhaxaysaa shan iyo labaatan ilaa iyo labiyo soddon jir waxaana macquula in xabsi daa'in lagu xukumo haddii maxkamad baariis ku taallaa ay dembiga loo haysto ku hesho baadhayaasha ayaa sheegaya in lamaanahaasi doonida saarnaa oo magacyadoodu ahaayeen christian iyo evelyn colombo ay ka baxeen dekedda magaalada cadan bilowgii bishii sebtembar sannadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii iyagoo u shiraacday dhinaca dalka cumaan iyagoo markaasina ku guda jiray safar ay dunida ku kala bixinayeen balse wax yar kadib markab jarmalku leeyahay oo ilaalo ka ah gacanka cadmeed ayaa helay fariin qayla dhaan ah iyo doonidaasi oo ay xabada ku yaalaan dhiigna uu dusha sare kaga daadsan yahay ciidamada sbain ayaa maalmo kadib weeraray oo xoog ku soo galay dooni kale oo xeebaha soomaaliya joogtay waxaana halkaasi ay ku soo furteen evelyn colombo ciidamada sbain ayaa weerarkaasi ku dilay laba burcadbadeed ah kuwo kalena soo xidhay saraakiisha ayaa sheegay in haweenaydaasi evelyn colombo ay u sheegtay ciidankaasi soo badbaadiyey in burcadbadeedu ay ninkeedii dileen meydkiisana ay badda ku tuureen toddobadan burcadbadeeda loo haysto ayaa tan iyo markii lasoo qabtay waxay ku xidhnaayeen dalka faransiiska maxkamadayntooduna waxay qaadan doontaa laba toddobaad tan iyo sannadkii labadii kun iyo laba iyo tobankii waxaa hoos u dhacay weerarada burcadbadeeda ah ee badda cas iyo gacanka cadmeed khubrada ayaana sheegay in hoosudhacaasi uu qayb ka tahay ciidamada badda ee ilaalada ka ah xeebaha soomaaliya iyo weliba maraakiibta halkaasi mara oo isticmaala soona kiraystay ilaalo hubaysan oo ah si ay isaga caabiyaan weerarada burcadbadeedka
aad bay u mahadsan tahay sahre ciidla nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay
halkaad nagala socotaana waa v o e washington booliska magaalada washington d c ayaa xidhay oo baadhaya nin hubaysan oo shalayto galab rasaas ku furay aqalka koongareska maraykanka magaalada washington d c iyada oo shilkaasi uu sababay in muddo kooban la xidho aqalka koongareska iyo weliba aqalka cad ee maraykanka looga taliyo cabdicasiis xuseen cismaan oo stuudiyaha ila fadhiya ayaa inoo haya warbixintaasi sahre waad mahadsan tahay ninkan hubaysnaa ayaa gudaha u galay qeybta hoose ee aqalka koongareska maraykanka ee capital hill la yidhaahdo gaar ahaan meesha ay ka galaan dadka booqda aqalkaasi bileyska ayaa sheegay in ninkan uu ciidamada bileyska ee aqalka ilaalinayay uu qori ku taagay kadibna ay rasaas ku fureen halkaasina ku dhaawaceen shilkaasi waxaa sidoo kale ku dhaawacmay qof dumar ah oo meesha ka agdhoweyd madaxa bileyska washington matthew ferderosa ayaa sheegay inaan qof buleysa aanu shilkaasi ku dhaawacmin wuxuuna sheegay in meeshaasi laga helay qorigii uu ninkaasi hubaysnaa watay iyadoo baabuur uu ninkaasi watayna laga helay aqalka agtiisa madaxa bileyska ayaa sheegay in ninkan ay bileyska hore u yaqaaneen madaxa biliisku wuxuu sheegay in baadhitaanada hordhaca ay rumaysan yihiin in shilkani uu ahaa mid qof qura uu sameeyey qofkaasina uu dhowr jeera hore soo booqday aqalka koongareeska ma jirto ayuu yidhi sabab la aaminsan yahay intani aanay ahayn waxaan ka badnayn fal dembiyadeed saraakiisha dowladda maraykanka ayaa sheegaya inaanay jirin caddayn muujinaysa in arrintan ay argagixiso ku lug leedahay wakhtiga haddaba uu shilkan shalay ka dhacay aqalka koongareeska xubnaha sanadka iyo weliba xubnaha kale koongareeska ayaa magaalada washington ka maqnaa laakiin shilkaasi wuxuu sababay in si kooban gebi ahaanba guriga aqalka koongareeska loo xiro kadibna dib loo furo xarunta shilkan uu ka dhacay ayaa ah meesha ay isticmaalaan dadka aqalka koongareeska dalxiiska ugu yimaada ama soo booqda mahadsaned cabdicasiis
weli laantaaf soomaaliga idaacadda v o ayaad naga dhegaysanaysaane isla arrimaha maraykanka ayaan ku jirnaaye dalkan maraykanka waxaa weli ka socda doorashada isreerreebka ah ee ay ku loolamayaan musharaxiinta u tartamaya madaxtinimada maraykanka ee kasoo kala jeeda labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga xisbiga dimuqraadiga oo isugu soo hadheen xogayihii hore arrimaha dibadda hillary clinton iyo senatarka lagu magacaabo bernie sanders ayaa senatarkaasi wuxuu u muuqdaa inuu hadda soo xoogeystay kadib markii maalmihii lasoo dhaafay uu ku guulaystay gobollo dhowra islamarkaana uu soo xoojiyey uu xoojiyey ololihiisa haddaba saare ciidla nuur ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay faysal deri oo siyaasadda maraykanka falanqeeya oo ku sugan gobolka minnesota waxayna ugu horreyn weydiisay bal halka ay wax marayaan in walaal waxa weeye runtii sida aad u sheegtay markii hore waxaa la aaminsanaa inay hillary clinton xisbiga dimucratka ay si sahlan uga soo bixi doonto oo aan halkaasi aanu ka taagnayn loolan adagi balse maalmahan dambe waxa isu soo taraya inuu tartankaasi soo xoogeystay oo bernie sanders uu helay ergooyin badan sidaad og tahayna waxaa labada xisb labadooda labada murashax laga rabaa si ay u guulaystaan midkiiba inuu helo laba kun iyo saddex boqol iyo siddeetan ergey inuu helo marka clinton waxay haysataa in hadda kun iyo laba boqol iyo konton iyo lix halka uu sandersna haysto kun afartan iyo iyo iyo lix marka haddaad fiiriso laba laba boqol un bay kala horeeyaan laakiin dadku waxay aada u arkayaan oo aanay meesha ku jira ilaa shan boqol oo dhow dhow oo waxaa loo yaqaano super delegates oo ay hillary haysato marka super delegateska haddaan in yar sharaxo waxa weeye waa ergo joogto ah oo kaadiriinta xisbiga oo aan ayaga la dooran marka kuwaasi kuma ay jiraan afar boqol iyo siddeetan iyo laba cod oo haysataa kuma ay jiraan kuwii la doortay marka sanders maalinba maalinta ka dambeysa waxaa soo wanaagsanaanaya rajadiisa maadaama uu sabtidii dhaweyd gobollo dhowra ku guulaystay gobolkan hadda soo socda ugu soo horeeya shanta bisha soo socota dhacaya ee wisconsin ay la rajaynayo inuu heli doono taasi waxay keenaysaa in rajadiisu ay hadda aada u wanaagsan tahay laakiin haddii laysugu yimaado shirweynaha guud ee xisbiga oo aysan hillary gaadhin laba kun iyo saddex boqol iyo siddeetan iyo lixdii cod ay u baahnayd waxaa imanaysa in xisbiga dhexdiisa laysku qabsado shirweynaha guud ee julaay dhacaya taasina waxay markaa siinaysaa bernie sanders inuu ku doodo waxaa laga horeeyaa un inay yihiin super delegateska ee aan doorashadii lagaga adkaanin waan gartay marka haddii xisbiga laysla tago oo labadooda midkoodna aanu gaadhin tiradaas hore ma u dhacday sidaasi oo kale sideese lagu xallin karaa way dhacday oo dhowr maroo hore ayay dhacday waxaana loo yaqaanaa macnaa contested convention in in shirweynaha dhexdiisa laysku qabsado taasina waxay badanaa dhacdaa marka murashaxiinta uu qofna gaadhi waayo ama uu heli waayo ergooyinkii laga rabay inuu ku guulaysto xagga dimucratka waa laba kun saddex boqol iyo siddeetan iyo saddex marka haddii labadooda midna uu numberkaa heli waayo waxaa imanaysa dadku marka is ergooyinku isu yimaadaan wareega koowaad haddii uu waayo murashaxu tiradaa wareega labaad ergey kastaa xaq wuxuu u yeelanayaa qofku doono inuu codeeyo waan gartay marka xisbiga gudihiisa markaad eegto miisaanka ay ku leeyihiin labadan siyaasi taariikh ahaan iyo miisaanka ay xisbiga gudihiisa ku leeyihiin maxaa la saadaalin karaa warbixino badan oo aan akhriyey iyo qoraallo badan oo la sameeyey haddii ay dhacdo in xisbiga gudihiisa laysku qabsado saadaashu waxay u badanaysaa inay hillary clinton hesho waayo dadka ka tirsan xisbiga ama kaadiriinta u ololeeya xisbiga joogtada ah iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xisbiga dimucratku waxay aada u yaqaanaan in qoyska clinton oo uu ninkeeduna madaxweyne kasoo ahaa waddanka sideed sano weliba madaxweyne aada loo jeclaa uu kasoo ahaa iyaduna ay ay ay kasoo aqalka sare ee sanadka ay ku jirtay ayna secretary of state wasiirka arrimaha dibadda ahayd marka haddii xisbiga laysku dhex qabsado waxay u badnaan doontaa inay iyadu heli doonto sida la saadaalinayo waan gartay waxaa soo socda hadda gobollo kale oo dhiman weli oo aan laga qabanin doorashadaasi hordhaca isreebreebka ah rajada ay ka heli karaan weli gobolada harhsan labadooda musharaxba maxaa la saadaalin karaa gobollo badan baa dhiman oo waxaa ka mid a in gobolkii ay iyadu sanadka kasoo gashay oo aqalka sare laga soo dooran jira new york gobolkaas new york oo kale dadku waxay saadaalinayaan inay iyadu heli doonto in wisconsin waxaa jirta saadaalin inuu inuu laga yaabo bernie sanders uu helo waxaa dhiman in in waxa loo yaqaano another super tuesday super tuesday badan oo super tuesday waa tuesday dhowr gobol maalin talaada oo dhowr gobol la qabanayo marka dhowr baynu hadda soo marnay waxaa inagu soo beegan mid kale oo labaatan iyo lixda bisha soo socota ah oo ay california ku jirto marka kuwa haddii uu sanders codad badan ka helo taasi waxay meesha ka saaraysaa inay hillary si cad u qaadanayso waayo laba usbuuc ka hor haddaad i waraysan lahayd waxaynu waxaynu odhan lahayn hillary cidi lama tartamayso oo ayadaa heli doonta laakiin hadda maalinba maalinta ka dambaysa dhalinyarada yaryar weliba marka la eego waxay aada ula socdaan bernie sanders isagoo u ballan qaaday inuu waxbarasho uu lacag la-aana siin doono inuu kaadidh caafimaad oo lacag la-aana bixin doono marka ballanqaadyo badan oo uu sameeyey ninka la yaabo bernie sanders baa waxay keentay inay kacdoon badan oo dhalinyaro ay hadda soo baxaan oo isaga dhinaciisa taageersan
kaasi wuxuu ahaa faysal dari oo siyaasadda maraykanka falanqeeya oo isagoo ku sugan gobolka minnesora khadka telefoonka iigu warramay
lantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan haatanna qaaradda afrika haddii aan anbaqaadno iyadoo dhaqaalaha waddamada saxaraha ka hooseeya uu kordhayo ayaa arrintaa inta badan kobacaasi waxaa la sheegaa inay dhabarka u ritaan caruurta qaaradda afrika inteeda badan sida weyn loogu shaqaysto haddaba dowladaha afrika ayaa waxaa soo wajahaya caqabado waaweyn oo ku aadan sida ay u yarayn lahaayeen una soo afjari lahaayeen caruurta lagu shaqaysto laakiin sida uu kusoo warramaya wariyaha v o da jeffrey young dhibaatadan ayaa u eeg mid meelaha qaarkood ku sii badanaysa saare ciidla nuur ayaa warbixintan soo akhrisay waddamada afrika ee saxaraha ka hooseeya ayaa ku dadaalayay inay ka gudbaan faqriga ku habsaday waxayse ku dhowaad hal bilyan oo dadkooda ka mid ihii farabaas ku haya shaqola'aan warbixin sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii ay soo saartay wasaaradda shaqada ee dalkan maraykanka waxaa lagu sheegay in shantii caruura ee ku nool waddamada ka hooseeya saxaraha afrika uu ka shaqeeyo shaqo adag oo haddana aan u qalmin xaaladda uu ku shaqaynayo alaga soha oo ka tirsan hay-adda caalamiga ah ee shaqada international labor organisation ayaa sheegay in baahidu ay tahay waxaa caruurta ku qasbaya inay shaqo tagaan waa sabool lacagta soo gashaana aad bay u yar tahay sidaa darteed ma awoodaan inay shaqo siiyaan dad waaweyn waana ta keentay inay ku tiirsanaadaan caruurtooda oo ay shaqada qabtaan beeralaydu run ahaan sidaasi ayay yeelaan sidoo kale waxaa carruurtooda shaqada geeya dadka beeraha ka shaqeeya dhammaan qoyskuna waxay leeyihiin howl maalmeed ay wada qabtaan carruurtaasi waxay si maalinlaha u qabtaan shaqooyin dhabarjaba halis badan ay soo wajahdo khatar badanina ay ku xeeran tahay ma aha oo keliya kuwa beeraha ka shaqeeya ee sidoo kale waxaa jira caruur ka shaqeeya warshado dadka waaweyn oo keliya loogu talagalay inay ka howlgalaan meelaha kale ee caruurta ku nool afrikada saxaraha ka hooseysa ay ka shaqeeyaan waxaa ka mid a warshadaha amaba wax soo saarka kokoga oo laga sameeyo jokolaydka amaba shukulaataha waxaanay wasaaradda shaqada ee maraykanku sheegtay in waddamada ay caruurtu ka shaqeeyaan wax soo saarka kokoga ay ka mid yihiin cameroon gaana guinea iyo siraliyon laba waddan oo kale oo kale ah ivory coast iyo nigeria iyagana xataa caruurta waxaa lagu qasbaa inay shaqeeyaan oo xoog ayaa lagu dirtaa sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay jaamacadda tulun cilmi baadhis ay samaysay waxay ku ogaadeen in labadii kun iyo saddex iyo tobankii ilaa labadii kun iyo afar iyo tobankii boqolkiiba koob iyo konton ay kor u sii kaceen caruurta ka shaqaysa wax soo saarkaasi waxaana warbixintaasi jaamacadda lagu sheegay in hal milyan iyo badh caruura oo ku nool waddamada saxaraha afrika ka hooseeya ay ka shaqeeyaan wax soo saarka kokoga ilaa labadii kun iyo afar iyo tobankii urur matala warshadaha soo saara kakowga ayaa sheegay in qoysasku ay yihiin kuwa ka mas-uulka ah ee aanay ahayn shirkadaha in caruurtu ay shaqayso nick welthrill oo ururkaasi u hadlay ayaa sheegay more than 99.5% of child labor that exists is taking place on the family farm.
in ka badan boqolkiiba shan iyo sagaashan iyo badh carruurtani waxay ka shaqeeyaan beero qoysaskoodu leeyihiin waana sidaa darteed sababta ay tiradoodu u xaddhaaftay sidoo kalena xaqiiqatan walaaca laga qabo in la joojiyo tahriibinta carruurta iyo kuwa shaqaalaha laga dhigayo waa waxaadu yar welina waa hadalhayn welina way jirtaa alaga soho oo ka tirsan hay-adda i l o iyo kuwa kale ee la fikirka ahiba waxay tilmaamayaan in caruurta iskuullada la geeyo qoysaskana laga taageero sidii ay faqriga uga baxaan taasi ayaa noqon karta furaha ama muhiimadda ugu weyn ee lagu gaadhi karo inay afrika ay ku gaadho horumar dhaqaale oo ay hiigsanayso kana qayb qaadato suuqyada ganacsiga ee adduunka iyada oo caruur aan la adeegsanaynin
aad bay u mahadsan tahay saare ciidle nuur warbixintaasi waxaa diyaariyey wariyaha v o eda jeffrey young saarahaye dhinacii suugaanta ayaynu ku soo gabagabayn doonaa idaacaddeena cabdicasiis waxaa noo soo qabanayaa nimco yaasiin iyo jookle taasi nimco yaasiin iyo fanaanka jookle ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeeda subaxnimo waa saare cidiyo cabdicasiis oo idinkaga tegaya sidaa iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.